halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga baaqaysa mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband efamyada magaalooyinka geeska africa qaar iyo bogga internetka ee v o a somaly com subax wanaagsan dhammaantiinba waa sabti tobanka bisha juun sannadka labada kun saddex iyo labaatanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka oo balladweyne uga dhawaaqday qorshe loogaga gaashaamanayo fatahadaha kusoo noqnoqday gobolka hiiraan biyo fatahadan uu soo laabanayo sidee baan isaga xaaladayn karnaa waan ognahay in mashaariic badan ay ku baxday webiga sannadihii lasoo dhaafay dabcan mashaariicdaas waa daba soconnaa maxaa ka qabsoomay sidee bay biyahan ku soo baxeen hay-adda maaraynta musiibooyinka shaqadooda waxaa ka mid a inay la xisaabtantay hay-adaha iyo dawladaha wax fuliyey ay dabagash
wararkii ugu dambeeyey ee weerar xalay ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaad maqli doontaan iyo ugu yaraan qarax ay ku dhinteen dad gaaraya labaatan ruux oo ka dhacay meel u dhexaysa degmooyinka qoryooley iyo jannaale ayaad maqli doontaan iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka dacwad oogayaasha dowladda federaalk maraykanka ayaa jimcihii shalay shaaca ka qaaday ilaa iyo in ilaa iyo toddoba iyo soddonkiis dacwo ay ku soo oogeen madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump dacwad oogayaasha ayaa ku eedeeya trump in uu khatar geliyey qaar ka mid ah xogo xasaasi ah oo aada muhiim uga ah amniga qaranka maraykanka kadib markii uu xafiiska aqalka cad ee magaaladan washington baneeyey sanadkii labada kun koob iyo labaatankii dukumentiyada sirta qaran ee loo heystay inuu trump gacan bidixiyey ayaa waxaa ka mid ah xogo ku saabsan barnaamijyo qarsoodi ah oo faahfaahin ka bixinaya hubka nucleerka maraykanka iyo meelo ay dhici karto in maraykanka uu ka dayacan yahay haddii lacalal lasoo weeraro iyo arrimo kale oo sir qaran ah dacwadaha kale ee lagu soo oogay trump waxaa ka mid ah in uu qareenadiisa kala sheekaystay in ay been u sheegaan saraakiisha dowladda haddii ay weydiiyaan haddii ay su-aalo ka weydiiyaan dukumentiyada sirta qaran ee uu gurigiisa u rartay markii uu ka guurayay aqalka cad ciidanka amniga turkiga ayaa sheegay inay jimcihii shalay magaalada istanbul ku qabteen lacag faalse ah oo cadadkeedu gaarayo hal bilyan oo dollarka maraykanka ah taas oo la rabay in si qarsoodi ah lagu geliyo afrika war ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha gobolka istanbul ayaa lagu sheegay in ciidamada ay falkani u xireen lix qof oo mid ka mid ahay uu yahay muwaadin u dhashay dalka ghana iyo saddex ruux oo u dhashay sweden ciidanka jandarmaariga turkiga ayaa howlgal ay ka sameeyeen degmada kayathane ee magaalada istanbul ku qabtay lacagtan oo loo waday dalal aanan la magacaabin oo ku yaala qaaradda africa turkiga ayaa sheegay in lacagtan ay noqotay tii ugu badnayd oo been abuur ah oo lagu qabto gudaha turkiga abid dhegeystayaal warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a aan ku bilownay howlgalkii ka socday hoteelka pirol beach ee caasimada soomaaliya ee muqdisho gaar ahaan degmada cabdicasiis ayaa lasoo gebagabeeyey xalay saqdiga dhexe xilliga magaalada muqdisho soo afjiridda weerarka oo aysan si rasmi ah ugu dhawaaqin dowladda soomaaliya ayaa wararka la helaya waxay sheegayaan in ciidamadii howlgalka ka fulinayay ay hadda si buuxda gacanta ugu hayaan hoteelka pirol beach ayaa ah dhismo cusub oo ah maqaayad ku taala meel u dhow xeebta waxaana weerar ku qaaday maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab wariyaha v o eda ee muqdisho cabdicasiis barrow ayaa warbixintan goordhoweed noo soo diray
ciidamada dowladda soomaaliya ayaa soo gabagabeeyay weerarkii maleeshiya ka tirsan al-shabaab ay ku qaadeen hotelka birol bich ee ku yaala xeebta liido ee degmada cabdilcasiis ee gobolka banaadir soo afjaridda weerarka ayaa qaatay ku dhowaad siddeed saacadood ciidamada dowladda ayaa ilaa iyo hadda aan faahfaahin ka bixin tirada dadka ku waxyeeloobay weerarka oo ku bilowday qaraxyo kadibna ay ku xigtay dablay hubaysan oo gudaha u galay dhismaha hoteelka salaadii maqrib kadib sidoo kale dowladda soomaaliya kama hadlin tirada dableyga ka tirsan al-shabaab ee weerarka ku qaaday hoteelka warar kala duwan ayaase sheegaya in maleeshiyada weerarka ku qaatay hotelka biral biij ay gaarayeen ilaa iyo shan ruux al-shabaab ayaa weeraray hoteelkan ku yaala xeebta liido ee degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho xilli dad badan ay ku sugnaayeen islamarkaana dadku ay ka nasanayeen shaqooyinka oo ay u dalxiis tagaan xeebta liido iyo hoteelada ku yaala dhinaca kale weerarka lagu qaaday xalay biral biich hotel waxa uu ku soo aadayaa xilli bilooyinkii ugu dambeeyey uu wanaagsanaa amniga caasimadda soomaaliya laamaha amniga dowladda ayaa la filayaa in saacadaha soo socda ay tafaasiil ka bixiyaan weerarka ka dhacay xalay liido iyo sidoo kale waxyeelada uu geystay cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
dhinaca kalena ugu yaraan labaatan qof ayaa ku dhintay qarax ka dhacay tuulada muraale oo u dhexaysa degmada qoryooley iyo magaalada kale ee janaale faahfaahinta qorkan waxaa inoo haya wariyaha v o e da ee baydhabo mukhtaar maxamed catoosh qaraxa wuxuu maalnimadii shalay ka dhacay deegaanka muraale oo u dhexaysa degmada qoryooley iyo deegaanka janaale oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan goobjoogayaal ayaa v o e u xaqiijiyey in qaraxaasi ay ku geeriyoodeen in ka badan labaatan ruux oo isugu jira carruur iyo dad waaweyn aaladaha qarxa oo ay carruur soo qaadeen ayaa waxay keeneen tuulada gaar ahaan meel dad badan ay isugu yimaadaan kadibna qarax ayaa ka dhashay guddoomiyaha deegaanka janaale cabdiraxmaan yuusuf cabdinuur al cadaala ayaa sharaxaya sida qaraxa uga dhacay deegaanka muraale qarax bam caadi ma ahayn wax la tuuray ama diyaarad ha tuurto ama ha tuurto ciidamada amisom ha tuuraan wax loogu talagalay in guuto al-shabaabah lagu dhufto ugu yaraan ay ku baaba'aan wax loogu talagalu ahaa sida hadda aan qayaasnay ama gantaal uu noqon karaa ama b m uu noqon karaa marka kaasaa saameeyey waxaas dhimashadaas badan tuulada ka dhacday holkaanadaasa saameysay tirada marka dadka halkaasi ku geeriyooda waa imise
waxaa lii xaqiijiyey labaatan iyo todoba ruuxa lii xaqiijiyey inay ku dhimatay shan iyo tobanna dhaawacooda waxaa lakala geeyey sharambuud iyo waxaa lakala geeyey meesha la dhahayay horyoley qaar dhaawac fududna waxaa la ii sheegay inay muraale ay iska joogaan ma fahamtid waa gartay marka dadka dhintay dad noocay ahaayeen ma carruur oo keliya ahaayeen mise way isugu jireen carruur iyo dad waaweyn
waxay iskugu jireen dadka dhintay caruur iyo dad waaweyn ay iskugu jireen iyo hooyooyin runtii markaan sharxad guudkaas siiyo tuulada muraale ee laba qeyb ay kala tahay degta iyo tuulada alkalaal marka degta waxaa ka dhisan guryaha aqal hooriga ah ayaa ka dhisan kuwa kalena carashaana ka dhisan meesha carashaantay ku qaraxday waxay saameysay environmentigii saameysay oo dhan inta badan miinooyinka dhulka lagu aaso iyo hubka aan qarxin waxay dhibaato ku hayaan bulshada soomaaliyeed maadaama dad aan aqoon u lahayn iyo carruurba ay soo qaadaan aaladaha qarxa taasina waxaa ka dhasha qarax dhibaato geysta mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
hay-adda maaraynta mas-uulooyinka qaranka oo balladweyne uga dhawaaqday qorshe loogaga gaashaamanayo fatahaadaha kusoo noqnoqday gobolka iiraan xilli dadkii ku barakacay fatahaadii dhowaan ku dhifatay beledweyne ay weli markaasi duleedyada magaalada ay daadsan yihiin warbixintan waxaa beledweyne kasoo diray xuseen xasan dhaqane
gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle oo ku sugan magaalada beledweyne ayaa sheegay in hay-adda maareynta musiibooyinka iyo dowladda federaalka ay wadaan qorshe looga gaashaamanayo fatahaadaha webiyada islamarkaana looga faa'iidaysanayo biyaha ka dhasha roobabka si xilliga jilaalka loo isticmaalo maxamuud macalin cabdulle ayaa waxa uu tilmaamay in dabagal lagu samayn doono mashaariicdii biyoxireennada ee deegaanka laga hirgeliyey islamarkaana ay soo wadaan mashaariic kale kuwaasi oo ay qayb ka yihiin waro waaweyn oo lagu kaydiyo biyaha waxaa kalentodoo runtii aan rabaa inaan idila socodsiiyo shir ayaa hadda kusoo gebagabayna magaalada kismaayo shirkaas waxaa looga hadlayey runtii sideebaan xaaladahaa nugu soo laalaabtay abaaraa nugu soo laabanayso biyo fatahadaa nugu soo laabanayo sideebaan isaga xaaladayn karnaa waan ognahay in mashaariic badan ay ku baxday webiga sanadihii lasoo dhaafay dabcan mashaariicdaas waa daba soconnaa maxaa ka qabsoomay sidee bay biyahan ku soo baxeen hay-adda maaraynta musiibooyinka shaqadooda waxaa ka mid a inay la xisaabtantay hay-adaha iyo dowladaha wax fuliyey ay dabakash haddana insha allahu tacaala mashaariic kalean soo wadnaa si looga badbaado ama ha noqoto biyahan in laga faa'iidaysto si gooniya loo leexsho ama ha noqoto in wara waaweyn la sameeyo biyuhu hadday naga go'aan aan isticmaal lahayn ama ceelaan ha noqoto arrintaasi haddii ilaahay yidhahdo dowladda soomaaliya guud ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaare xamse kulliba waxayna amreen inaan ka shaqayno horumarinta dadkaana inuusan dhib dambe uusan u baahan inaadan u baahnayna mucaawano dambe inaadan u baahnayna biyo fataho dambe insha allahu tacaala waxaan mar kasta idinkugu soo laalaabanaya arrimahaasaa ka mid a dhanka kale guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle ayaa waxa uu sheegay in gargaarkii ka socday dowladda federaalka lasoo gaarsiiyey gobolka hiiraan islamarkaana ay wadada kusoo jiraan gargaaro kale oo loogu talagalay dadka ku nool gobolka hiiraan islamarkaana dhowaan ay soo gaari doonaan magaalada beledweyne waxaan annaga hay-adda maareynta musiibooyinka ay soo dirtay konton baabuur oo runtii aan ogahay qaarna inuu yaalo qaarna dadkii u baahnay ay qaatee la siiyey waxaan rabnaa inta taalana insha allahu tacaala in la dhiibo inaan runtii indhahayga mar labaad ku arko waxaan ognahay inay biyuhu markay baxayaan ay dhibaato geysanayaan sidaa hadda meeshaan ka sheegteen musqulihii iyo dhibaato badan iyo cudurro ay ka imaan karaan arrintaas haddii ilaahay yidhaahdo iidana kama aamusi doonno waxaan rabnaa mudane madaxweyne hay-adaha qaarkoodan halkaan ugu yeernay waxay rabaan ilaa iyo hay-adda kinsalmaan ilaa iyo shan kun oo qoys inay ka qaybiso oo magaalada keento hay-adaha kaleentoodna waa ugu yeeraynaa inay runtii hay-adaha caafimaadka iyo hay-adaha kale yimaadaan waxaad mar kale iga codsatay hirshabeelle guud ahaan inaan mataqaanaa gaaro oon waxgaarsiino warkaasi aad runtii aad iga codsatane waa ku tala jirnaa sidaa waa ognahay inay magaalooyin badan noo dhiman yihiin oo waaweyn mataqaanaa xawaay iyagana insha allahu tacala haddii ilaha sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan gaari doonaa socdaalka guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli duruuf adag ay wajahayaan dadkii beledweyne fatahaadda uga barakacay welina ku sugan xaafadda ceel jaalle qaarkood ayaa waxay la hadleen idaacadda v o a daruufaadda ceel jaalle nugu haysta waxa waaye waa qorax waa biyahan uga kabaho layska cabo oo biyo masaxan lahayn waa dadkaana oo hoy fiican haysanin waa dadkaanoo tuuga ka cabsoonaya waa dadkaanoo dhibaatadiisa haysta waa ujeeddaa adiga naftaada dhibka ku haysata barakac waa ujeedaa qoraxdaana la tuuran yahay tuuga naftay u keentay meel lagu noqdo malaho waa biyo meel la aada malaho waa biyo adiga naftaada waa ogtahay inay biyo beledka yaaliin marka waxay yeela hayadaas samafalka waxaan ka codsanayna dadka bannaanka tuugin oo kaamamka ama dadka muslimiinta inay wax u qabtaan rabnaa anaga hoyga aan gallo coosh coosh waa geedaha geediniyaashaa soo gurna aasaan laba calal ku dhegsan xataa bacan ku okorna ma qabno ay maxay ahato cuntona siiyaan ay maxay ahato biyona siiyaan waa ogyahay qaxootiga sida loo kor joogo waa la ogyahay ay qaxootiga kor taagnaadana la rabay waxaan ka soo barakacay magaalada badweyne gaar ahaan xaafadda shaamacaan oo haba yaraatee wax aan keensanay lahayn oo oo xaafadii aan hadda aan joognin haddana waxaa naga soo raacday biyo wixii aan haysanay hadda haddana biyo aan noogala soo haray goor caweysiinahaan soo baxnay meeshaan bannaanka oo ceel jaallaan tuuranahay daruuftaas iyo dantaasaa nagu haysato wax gurmadoona soo gaaray waxaa ka jiraan biyo aa naloo keenay ilaa saddex maalmood camalaan biyo aan lacaga cabnay wixii kadaba biyaha naloo shubaay dad awal xoolaaleha awal ahaan jirnay xoolihina awalaaba muga horanta naga soo dhammaadeen oon kasoo barakacnay oon waxaan haysano anagoon lahayna awalba dad baraka awal ku yimid aan haynay hadda anagoon muga dad ganacsi manihin shaqa ma haysano wax aan haysano male sidaan ku noolnahay ilaahay baa xaaladdaa inoo badan waa iska kayn haystanba daruuf aad u xooganaan haysto wixii naloo geli karo ay haydo samafalka noo geli karaan inay noo galaana ka codsanaynaa
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a ururada bulshada iyo guddiyada nabadgelyada ee maamulka wajeer ayaa isugu yimid shir ku saabsan ka hortaga halista al-shabaab haddaba shirkan iyo go-aamadii ka soo baxay waxaa warbixintan ku faahfaahinaya wariyaha v o a da maxamed faarax shire
kulankan ay isugu yimaadeen odayaasha iyo weliba waxgaradka intooda badan dhaqdhaqaaqa dhanka sugidda amniga countigaasi wajeer dowladda dalkani kenya laanteeda amnigana ay dabada ka riixisay ayaa duluucdiisu waxay ahayd in laga naqaasho xaaladaha amni darri ee countigaasi wajeer haatani kooxda al-shabaab ay ka geysanayso axmed kitaab cabdi oo ka mid ah waxgaradka kulankaasi ka qayb galaya laanta afka soomaaliga v o e da wuxuu oga waramayaa shirkoodaasi iyo waxa uu ku saabsanaa waxaan dhahnay arrintaas oon ku heshiinnay in dawladda ayay dadka naftooda iyo maalkooda yay ilaalisaa Waxa- taas ayaa qodobka ugu horraysa oon ku heshiinnay qodobka labaad waxaan ku heshiinnay in dadweynaha ay laamaha ammaanka la shaqeeyaan oo si toos ula shaqeeyaan taas ayaa ahayd ajannadayna lamba tuu nimankaa nabaddiidda waxay joogaan xadkeenna waxaa lagala dagaalamayaa xagga soomaaliya waxaa laga yaabaa kulligood inay ku soo carareen gudaha ayna dhibaato fara badan ay noo keenaan waxaan leenahay dadka shacabka oo deggan meelaha xadka agtiisa iyo tarbaj labadaba in ay fooljignaadaan ooy iska ilaaliyaan wax allaale wixii nabadgelyada hallaynaya inay ka hor tagaan oyna dawladda laama ammaanka ay ku soo wargeliyaan ayaa heshiiskayna aas ka mid tahay axmed ayaa waxa uu aaminsan yahay in haatani kooxda al-shabaab keliya ay u dirayaan fariin taasoo ah inaysan gudaha kauntiga wajeer iyo gobolkani waqooyiga bari dalka kenya wax dhacdoo dambe aysan ka sii geysanin wuxuuna u sheegay in haatani la gaaray xilliga iska caabin ay kala kulmi lahaayeen shacabka kauntigaasi wajeer waxaa kaloon ugu baaqaya ee dadka dadka dhibaataynaya oo nabaddiidda ah walaalayaal idinka waxaa tihiin dad naba- dad bini'aadan ah dad la dhalay dad ummadda ka mid ah sida aa hadda aad suubinaysaanna si wanaaggan maaha diin kuma jirto in dad meel deggan maalkooda iyo naftoodaba la bannaysta diinta sheegi mayso kolka waxaan leenahay maadaama oo tihiin dad bini'aadan oo nool waxaan idinka codsanaynaa inaas dhibaatada iyo barakicinta iyo dadka shacabka oo islaynaysiin inaas naga daysaan waxgaradka ayaa dhankooda kale waxay qaadaadhigayiin dhacdooyin xigxigay oo xanuun fara badan ku hayay shacabka deegaankaasi abubakar maxamed waxa uu ka mid yahay odayaasha ah, halkaasi kulanka kula qaatay dowladda wuxuuna aaminsan yahay in haatani shacabku ay u istaagaan sugidda amnigooda baaqna waxa u diray kooxda al-shabaab ee inta badan dhacdooyinka sixiga ka geysanayay qaybo ka tirsan kauntigaasi wajeer nimanka annaga dhiiggahayna bannaystay walaalahayn dilaa ilmahayna dilaa diin iskuma haysanna waxaan leenahay walaalayaalow haddaas diin islaan sheeganaysiin dhiiggahayna iyo maalkahayna ilaahay aa idinka xarantamey bannaanka nooga mara Eh, dadweynaha waxaan ku heshiinnay sekurito dadka shacibka ah oo waddanka ku nool inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka ah ay soo gudbiyaan information eh, dhinac- ku saabsan dhinaca ammaanka ooxaani u dhaqdhaqaaqayo sugidda amniga kauntigaasi wajeer waxay ahayn kuwa carabka ku adkeynaya in xilligan keliya dowladoo keliya aan la sugaynin balse shacabka la doonayo in ay dagaalla la galaan kooxdaasi al-shabaab ee inta badan dhacdooyin ka geysanaya deegaankaasi sidaasina waxaa qaba cumar cabdi gaarane oo ah xildhibaan hore laga soo dooran jiray deegaanka wajeerboor nabadgelyo ma haysan nin haddaan aqalkiisa loogu soo gala waxaad reebanaa ma laha nimankaan duurka ku jiro waxaa lagu sheegaa haddii idinku jirto dadkan dilkooda iyo xoolahooda bannaysta idinku jirto dadka nafaasun qabaa bini'aadanka laba goor ma dhinto halkoo maraasu dhiminaa Een, waxaan idiin sheegaa nafaas inkiiga bannaan tarbad iyo wajiya isti constitution ma laha aan is-ammaangelin haddaan is-ammaangelin waayna nin walba aqalkiistaas ku waardiysana waa aqaanaa annagoo ay dawladdana garab taagan tahay oo afka dawladda aan ku hadlaya afka waan injiga ammaan aana sis wasaaradda arrimaha gudaha dalkani kenya ayaa isbuucii hore shaacisay in balaayiin lacag ay ku isticmaali doonto la dagaalanka kooxda al-shabaab xilli dhowna xuduudda dalkani kenya iyo soomaaliya la furi doono taasi oo ah in inta badan haatan wacyigelintani ay daba socoto al-shabaab ayaa dhacdooyin kala duwan inta badan ka geysta qeybo ka tirsan kawntiyada wajeer gaarsiso mandheera laamo iyo weliba deegaano kaloo dalkani kenya ka mid ah dowladda dalkani kenyana haatani waxay aaminsan tahay laamaha amniga ee haatan dadka muslimiinta intooda badan loo dhiibay in ismaqal uu ka imaan doono gudaha dadka muslimiinta ah la dagaalanka kooxda al-shabaabna ay u fududaan doonto iyadoo sirdoonka haatani kooxahaasi laga heli karo aad uga fududaan karo xiliyadii hore maxamed faarax shire v o a garisa
magaalada toronto oo ay degan yihiin soomaalida ugu badan ee dalka kanada ayaa waxaa ka bilaabatay codaynta doorashada duqa magaalada oo ay ku tartamayaan in ka badan boqol murashax doorashadan ayaa imaaneysa xili uu iscasilay duqii hore ee magaaladaas kadib markii ay la soo gudboonaatay fadeexad la xiriirta inuu xiriir la sameeyey haweeney ka shaqaynaysa xafiiskiisa faahfaahinta warkaan waxaa toronto kasoo diray xuseen nuur xaaji codaynta hordhaca ah ee doorashada duqa magaalada toronto ayaa bilaabatay khamiistii waxayna socon doontaa ilaa iyo saddex iyo tobanka bishan laga bilaabo tobanka subaxnimo ilaa toddobada fiidnimo dadka aanan codkooda dhiiban codaynta hordhaca ah ayaa lix iyo labaatanka bishan u dareeri doona sanaadiiqda codbixinta waana maalinta rasmiga ah ee ugu dambeysa doorashada isla habeenkaas ayaa lagu dhawaaqi doonaa cidda afarta sane ee soo socota hogaamin doonta magaalada toronto doorashadan ayaa uga duwan kuwii hore in tiradii ugu badnayd ay isku soo sharaxday qabashada kursiga ugu sarreeya ee magaalada toronto murashaxiinta ayaa kor u dhaafaya ilaa boqol sidoo kale doorashadan waxay uga duwan tahay kuwii hore waa mid la dooranayo duqa magaalada oo keliya halka markii hore la dooran jiray duqa magaalada golaha deegaanka iyo guddiga maamulaya iskuullada toronto waxyaabaha kale ee doorashadan ay uga duwan tahay kuwii hore oo xiise gelinaya ayaa ah in dadka ugu sarreeya raayo ururinta cidda noqon doonta duqa magaalada toronto ay dhammaantood yihiin dad aanan ku dhalan dalkan kanada taasoo ka dhigi doonta in duqa magaalada toronto ee soo socda uu noqdo ama ay noqoto qof ku dhashay meel ka baxsan kanada ballanqaadyada murashaxiinta ay ololaha ku galeen ayaa ah kuwo iska daba dhow badankood waxay ka saman yihiin wax ka qabashada guryaha sii qaaliyoobaya iyo maciishadda badqabka dadka adeegsanaya gaadiidka dadweynaha ka hortaga rabshadaha loo adeegsado hubka horumarinta daryeelka caafimaadka iyo dhisidda waddooyin wanaagsan qaar ka mida murashaxiinta ayaa intii lagu guda jiray ololaha la kulmay soomaalida qaar iyagoo ka wada hadlay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka haysta bulshada soomaalida qaar ayaa rumaysan in kulamadaasi ay caddaynayaan kaalinta ay soomaalida ku dhex leeyihiin bulshada deggan magaaladan waxaynu ognahay siyaasiyiintu inay yihiin representativeka dadka ku matalaya bulshada siyaasadda ku matalaya oo xafiisyada fadhiya inay marka danahooda kala hadlaan oo la iswaraysto oo wixii la qabtay iyo waxa la qaban doonaa hadda kadibba la iska arko waxaan marka dareemaynaa in siyaasiyiintu ay dareemeen miisaanka iyo xoogga ay leeyihiin bulshada soomaaliyeed oo toronto ku nool ilaa konton xarun ayaa loo asteeyey in lagu dhiibto codaynta hordhaca ah qofka codaynaya ayaana laga rabaa inuu jiro siddeed iyo toban sano iyo ka weyn islamarkaana uu la yimaado wax caddaynaya magaciisa iyo halka uu degan yahay soomaalida ayaa isku wacyigelinaya inay codkooda dhiibtaan oo ay qayb ka noqdaan isbeddelka ay doonayaan inay arkaan xuseen dadka somalia waxaan u jeedin lahaa in ay voodaan oo ay codkooda bixiyaan qasab maaha qofka inuu u voodo shaksi ama inuu u voodo xisbi waxaa qasaba qofka in codkiisa u bixiyo sababtoo ah waddankan annaga aynu joogno qofka codkiisa waa muhiim codkana wax badan ayuu bedela sideedana waa la socotaa xuseen oo isbeddel haddaad doonayso qaabka keliya ku heli karta waxay tahay inaa codkaaga bixiso marka qof kastoo soomaali ah haysta sharciga waddankan kenada codkaaga bixi guriga hala fadhino codkaaga duqii hore ee magaalada toronto john tory ayaa bishii julaay ee sanadkii hore taageeray mooshin ay golaha deegaanka horgeysay francis nansiata oo laga soo doorto xaafadda ay soomaalida ku badan tahay ee york south weston kaasoo ku saabsanaa sidii soomaalida ay u heli lahayd xarun dhaqan oo u gaara golaha deegaanka ayaana xilligaasi ansixiyey mooshinka oo u baahan taageero dhaqaale oo ka timaada dowladda magaalada dad badan ayaa qaba in soomaalida looga fadhiyo in duqa cusub ee imaanaya ay kala xaajoodaan sidii loo sii wadi lahaa maalgelinta xaruntaasi oo ay ku sheegeen inay ahmiyad u leedahay soomaalida xuseen nuur xaaji v o a toronto
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay xuseen nuur xaji oo warbixintaas inooga soo diray magaalada toronto haatana qodobka ugu weyn wararka saaka ee v o a dacwad oogayaasha dowladda mareykanka ayaa jimcihii shalay shaaca ka qaaday ilaa iyo toddoba iyo soddon kiis dacwo oo ay ku soo oogeen madaxweynihii hore ee mareykanka donald trump dacwada oogayaasha ayaa ku eedeeyay trump inuu khatar geliyey qaar ka mid ah xogo xasaasi ah oo aad muhiim ugu ah amniga qaranka maraykanka kadib markii uu xafiiska aqalka cad baneeyey sanadka labada kun koob iyo labaatankii dukumentiyada sirta qaran ee loo haysto inuu trump gacan bidxeeya waxaa ka mid ah xogo ku saabsan barnaamijyo qarsoodi ah oo faahfaahin ka bixinaya hubka nucleerka maraykanka iyo meelo ay dhici karto inuu maraykanka ka dayacan yahay haddii lacala lasoo weeraro iyo arrimo kale oo sir qaran ah dacwadaha kale ee lagu soo oogay trump waxaa ka mid ah inuu qarinadiisa kala sheekaystay in ay been u sheegaan saraakiisha dowladda haddii ay weydiiyaan su-aalo la xiriira dukumentiyada sirta qaran ee uu gurigiisa u rartay markii uu ka guurayay aqalka cad waa hagaag dhegeystayaal haatanna sida aad maqlaysaan waa kaalimihii heesaha
daruuraha waanaduna ku deeqine doodu waxay hore eldaran halou raro ladawabi ku siida adanana kalgacal ku suuso dalxiisiyo dooqaysaace ama waxay ku siidaa eladaran halou raro ladawabi ku siida dadinana kalgacal ku suuso dalxiisiyo dooqaysaace ama wax laysu siidaa ku doortay iyaan ku mooday adoon diirnaxaynin waa taadi diidii markiiyaan ku doortay isiyaan ku mooday adoon diirnaxaynin waa taadi diidii durdurkii markuu guray daqsintii la saansaday dabayluhu ku qaadeen igu nuqu haddaad tidhi u dulqaadan maaye ha igu daalini durdurkii markuu guray daqsintii la saansaday dabayluhu ku qaadeen igu nuqu haddaad tiri u dulqaadan maaye ha igu daalini
heestaasi macaan ay kuwada luqaynayeen axmed cali cigaal iyo maandeeq ayaa ugu dambaysa dhegaystayaal idaacaddeenii saaka iyo caalamka tan iyo kulanti dambe waa v o a oo idinle sidaa iyo subax wanaagsan
duraad dhiiranayda shalay diricsanayda waantana ku daabarto dambaa ku run sheegtayra ruuxi qaadaba sayn baa u yaale welidigashadaadiyo dowdhaafkaca